subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa subax talaado ah bisha abrilna waa afar iyo toban sanadka laba kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaali com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a na waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo caashe ibraahim aadan
qodobadaad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah amaad siyaasi ahaw ama ganacsado ahaw ama faqiir ahaw waxaan u simannahay dhammaantayn maantay cudurka inaan inuu nagu dhaco nin safri karana naguma jiro qof bixi karana naguma jiro qof kasta waa inuu marka waddanka healthcare system waddanka inuu dhiso waa doctor ismaaciil xuseen fayte oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaalida ah ee ka howlgala dalka masar goordhow ayaad maqli doontaan waxaad sidoo kale maqli doontaan sida xanuunka covid sagaal iyo toban uu gaabis ugu keenay qaxootigii soomaalida ee la keeni jiray dalka kanada aaladda internetka oo fududaysay dhismaha qoysas cusub marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sniintii shalay sheegay in maamulkiisu ku dhow yahay dhammaystirka qorshe dib loogu furayo dhaqaalaha maraykanka kaasoo si weyn oo u xidhay cudurka covid warbixinta maalinlaha ah ee uu jeediyo ayaa trump oo hoosta kaga xariiqay in tirada dhimashada ee xanuunkan u dhimanaysaa ay hadda soo degayso taasoo uu sheegay in dadaalada kala fogaanshaha dadku ay shaqeeyeen dhinaca kale guddoomiyaasha dhowr gobol ayaa u muuqda inay ka doodayaan qorshayaal dhaqaalaha dalka dib loogu bilaabayo iyagoo wax tala ah aan ka raadinaynin maamulka trump sagaal gobol oo ku kala yaalla xeebta bari iyo ta galbeed ayaa isniintii sheegay inay bilaabeen qorshaynta in si aayar aayara dib loogu furo dhaqaalaha lana qaado amarada adadag ee guryaha lagu nagaanayo fayraska keena cudurka covid ayaa dalka maraykanka ku dilay dad ka badan labayo labaatan kun oo qof iyadoo meherado badan oo muhiimana la xidhay dhinaca wararka caalamkana baarlamaanka turkiga ayaa meel mariyey sharci oggolaanaya in tobannaan kun oo maxaabiisa la sii daayo si loo yareeyo cidhiidhiga jeelasha ka jira dadkaasna looga ilaaliyo xanuunka covid iyagoo laga reebayo kuwa dembiyada argagixisada loo xidhay xisbiga madaxweynaha dalka rajab dayib ordowan ee a k barty iyo xisbiga kale ay xulifada yihiin ee m h p ayaa taageeray hindis sharciyeedkan waxaana ogolaaday laba boqol toddobaatan iyo sagaal mudane halka ay ka soo horjeesteen koob iyo konton mudane sida uu sheegay ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka dalkaasi sureye sadi beljig sharcigu waxa uu waddada u furayaa sii dayn kumeel gaad ah oo ay helayaan shan iyo afartan kun oo maxbuus si loo yareeyo fiditaanka xanuunka covid tiro intaas la mid a ayaa si kama dambaysta iyagana loo sii dayn doonaa iyada oo qodob kale oo sharcigaa la cuskanayo ujeeddada u dambaysaana waa in la yareeyo cidhiidhiga xabsiyada ka jira warkiina waa naga intaas
warkii dunida iyo maxamed cabdi xasan ayaad maqlayseen aan ku bilownay somalilan ayaa ka hadashay khatarta uu xanuunka covid ku hayo bulshada iyadoo guddiga qaranka ee ka hortaga iyo xakamaynta xanuunka ee somalilan uu soo saaray amaro siday kusoo waramayso sagal mustafe xasan guddiga heer qaran ee u diyaargarowga kahortaga xanuunka coronavirus oo shir gudoominaya madaxweyne ku-xigeenka somalilan ahna gudoomiyaha guddigaasi cabdiraxmaan sayli ayaa kulan ay isugu yimaadeen waxay kaga hadleen khatarta xanuunkani sii kordhaysa iyadoo saddex qof oo cusubna laga helay xanuunkani gabagabadii shirkani waxaa guddigu isla garteen in loo baahan yahay in la qaado tallaabooyin wax ku oola oo lagu xakameynayo faafitaanka xanuunka coronavirus bulshada dhexdeedana waxaay soo saareen qodobada hoos ku xusan kow guddigu waxa ay farayaan bulshada somalilan inay masaajidada ka maqnaadaan muddo afar toddobaada oo ka bilaabmaysa shan iyo tobanka abril kuna tukadaan guryahooda si looga baaqsada bay yidhaahdeen faafitaanka xanuunkani laba in muddo afar toddobaada oo ka bilaabmaysa sideed iyo tobanka abril lagu daray waqhtiyada ay sii xidhnaan doonaan dhammaan goobaha waxbarashada dalka saddex waxaa xidhnaan doona xadka dhulka khatarta xanuunkani awgeed waxaana loo ogol yahay oo kaliya bay yidhaahdeen inay kasoo galaan waxyaabaha daruuriga ah sida raashinka shidaalka dawooyinka agabyada caafimaadka iyo badeecadaha ganacsiga kala duwan afar waxaa dhammaanba xidhnaan doona marsooyinka somalilan marka laga reeba bay yidhaahdeen dekada berbero ay kasoo degi doonaan waxyaabaha daruuriga ah shan waxaa la farayaa mulkiilayaasha iyo wadayaasha basaska dadweynuhu adeegsadaan ee ka shaqeeya magaalooyinka waaweyn dhexdeeda inay dhimaan kala badh boqolkiiba konton rakaabka ay qaadi jireen laga bilaabo shan iyo tobanka abril lix laga bilaabo shan iyo tobanka abril labada kun iyo labaatanka gaadiidka yaryar ee magaalooyinka dhexdooda ka shaqeeya ayaa iyagana waxaa loo ogolyahay inay qaadi karaan oo keliya rakaabka loo qoondeeyey oo ah sida hoos ku xusan fitista hal qof oo rakaaba brobogas laba qof oo rakaaba bajaajta hal qof oo rakaaba toddoba laga bilaabo shan iyo tobanka abril dhammaan basaska qaada rakaabka u kala baxa gobolada dalka waxaa la farayaa inay iyaguna dhimaan boqolkiiba konton rakaabka ay qaadi jireen sideed isbedelka qiimaha lagu raaco gaadiidka ee iman kara waxaa isla goynaya maamulka gobolada iyo degmooyinka iyo sidoo kale iskaashatooyinka mulkiilayaasha gaadiidka dadweynaha si dhaqso ah sagaal dhammaan dadka ajaanibka ah ee aan lahayn sharci ay dalka ku joogaan waxaa lagu wargelinayaa inay dalka ka baxaan muddo shan cisho gudahood ah oo ka bilaabmaysa shan iyo tobanka abril toban waxaa lagu wargelinayaa bulshada somalilan in ciddii u hogaansami weyda dhammaan go-aamadan kasoo baxay guddiga heer qaran ee u diyaargarowga ka hortaga xanuunka coronavirus ay muteysan doonaan ganaax iyo weliba xadhig sagaal mustafa xasanuur v o w hargeysa dhinaca kalena doctor ismaaciil xuseen feyte oo ka mida dhakhaatiirta soomaaliyeed ee ka howlgala dalka masar ayaa ka warbixinaya duruufaha ay ku shaqeeyaan iyo xaaladaha guud ee cudurada coronaviruska ee dalka masar ka jira waryaheenna xuseen cismaan saxnuuni ee magaalada qaahira ayaa marka hore doctor ismaaciil weydiiyey inuu ka waramo xaaladda ay ku shaqeeyaan waxaana uu ku jawaabay masar waxay ka mid tahay wadamada hadda xaaladaha ugu badan laga helay dadka dhakhaatiirtu waxay ku shaqeeyaan taxadar dheeraad ah dadki ugu horreeyey oo u dhintay covid nteen waxaa ka mid ahay dhakhtar masaare ah oo la dhihi jira doctor lawaax oo ku dhinta gobol la yidhaahdo bursaid aad yo aad xaalada u adag aan ku shaqaynaa waxaa xirmay ciyaadaadka khaarijiyada ama waxa loo yaqaano bukaan socodkii waxaa xirmay qaliinadii waxaa xirmay waxyaabihii oo loo samay jira proceduradii u baahnaa sida dadka tubooyinka iyo loo sameeyo iyo wadnaha iyo waxyaabahaas qaliinada la xiriir loo sameeyo waxaa hadda shaqadii ay kusoo aruurtoon ka shaqaynaa keliya waxa loo yaqaano i c u-ga ama intensive care unitka oo bukaanada xaaladooda iyo aad u liidato lagu xanaaneeyo halkaa ayaa waxay tahay meesha keliya oo aad looga shaqeeyo iyo emergencyga oo ah qaybta bukaan emergencyga lagu eego bukaanada xaalada degdega u baahan lagu eego dhakhaatiirta waxaan aad iyo aad ugu dadaalnaa inaan mar kasta aan xirano waxyaabaha u baahan inuu qofka iskaga ilaaliyo cudurka viruska marka laga yimaado arrimahaasi ma jiraan dad soomaali ah oo uu ku dhacay cudurkani dalkani masar ogaantaada haddii ay yihiin dhakhaatiir iyo dadka caadiga ahiba hadda ogaantayda annaga dhakhaatiir ahaan dhakhaatiirta ka shaqaysa dalkan ilal'aana ma jiro dhakhtar soomaaliyeed oo cudurka laga helay oo positive ah mana maqlin jaaliyadda iyo dadka soomaaliyeed ee ku nool magaalada alqaahira wax qof oo laga sheega cudurka ma jiraan laakiin dadku waxay u baahan yihiin inay taxadar gooniya muujiyaan inay kala fogaadaan inay ka tagaan meelihii loogu talagalay inay layskugu imaado in qof kasta uu qaato waxyaabaha protectionka lagu sameeyo dhinaca kale warbaahinta dalkani ayaa sheegaysa in cudurka coronavirus uu ku dhacay dad badan oo masaari ah waa imisa guud ahaan dadka uu ku dhacay cudurka coronavirus waa mahadsan tahay su-aal aad u muhiima masar dalkan masar wuxuu ku dhacay cudurka ilaa hadda waxaa laga helay oo positiva laba kun boqol iyo sagaashan bukaan waxaa u dhintay boqol lixdan iyo afar bukaan waxaa ka bogsaday boqol afar boqol siddeetan iyo sideed bukaan maanta keliya waxaa la ribood gareeyey boqol labaatan iyo shan bukaan iyo laba oo cusub iyo shan bukaan oo dhintay oo ah five kases oo ah oo ah data ayaa maanta la confirm garay marka aad eegto doctor ismaaciil dadaalada dowladda masar ay bixinayso iyo adeega caafimaad ee yaala wadankani ma yihiin kuwa xakamayn karaa faafidda cudurka coronavirus waa mahadsan tahay sidaan la soconno coronavirus wuxuu noqday cudur oo musiibo aad u weyn oo adduun ku habsatay dowlado badan oo dhaqaalo leh iyo dowlado badan oo dhinac kasta ka dhisnay ayaa faraban uu ku haya oo la tacaalila masar waxay ka mid tahay dowladaha africa marka laga hadlo africa level marka laga hadlo dowladaha ugu fiican markii laga hadlo u diyaargarowga cudurkan masaaridu waxay haysataa ilal aana waxay leedahay marka laisku daro private iyo public sector waxay leedahay kun oo mechanical ventilator ayaa lagu qiyaasa in masar ay taalo dowladda hadda keliya waxay iibsanaysaa lambar adiga saddex kun meelahaasa inay iibsato shirkadihii iilay wixii qalab ay haystaan oo dhan inay ku iibsato waxyaabaha igu tala gashay ka mid tahay inay cudurkan ugu hortagto waa tahay ugu dambeyn doctor ismaaciil xuseen feyte cudurka coronavirus ayaa gaaray dalka soomaaliya waxa uuna ku dhacay dad gaaraya lixdan qof sida la xaqiijiyey iyo weliba geeri laba qof ah marka maxaad u soo jeedin lahayd dowladda soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed ee ku dhegaysanaya waa wax aad looga xumaado in dalkeena soomaaliya uu cudurka gaaray lixdan kiis ayaa maantay wasaaraddu ay lambarkiin uu gaaray sheegtay oo keliya maanta keliya la ogaaday soddon iyo shan kiis oo soddon iyo laba kiisna laga helay muqdisho labana laga helay gobolada waqooyi ee somalilan waa masiibo weyn laba kiis waa dhibatay laba kiisna uu ka caafimaaday waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed dowladda ganacsatada shacabka aqoon-yahanka jaaliyadaha in aan u diyaar garowno si aade sidii loo hormari lahaa oo maantay dhibaatadan hadda jirto inta hal mid la wada naqdo aan maanta u samaysanayn isbitaallo u adeegi karo dadka cudurada cudurka covid nineteen qaba goobo loogu adeego isbitaallo loogu adeego i c u han u diyaarsan qalabkina uu yaalo mechanical ventracekina uu yaalo dhakhaatiirtii aqoonta u lahaydna inaan tababarano naarsigii iyo kalkaaliyaashii iyo dadkii kale oo shaqaalii loogu talagalan inay halkaas ku diyaar garoobaan in la helo oxygen ku filan isbitaalada magaalada muqdisho dadka aad waxay uga cabanayaan in oxygen la-aan ka jirto isbitaalkii dowladdii ay u astaysay in lagu daaweeyo oo aad iyo aad looga cabanayo waxaan aad iyo aad u codsan lahaa in ay naqato covid nineteen brobalemkan adduunka hadda ka dhacay meeshii ou healthiga healthy systemka soomaaliya uu revolution hormari lahay oo dadka soomaaliya ku wadsashtaan ama siyaasi ahaw ama ganacsada ahaw ama faqiir ahaw waxaan u simannahay dhammaantayn maantay cudurka inaan inuu nagu dhaco nin safri karana naguma jiro qof bixi karana naguma jiro qof kasta waa inu marka wadanka healthiga system wadanka inuu dhiso
weli wararka covid nneteen ayaanu ku jirnay dadka uu saameeyey xanuunkan waxaa ka mid ah soomaalida qorshaynaysay inay tagaan dalka kanada kadib markii uu u soo dhammaaday barnaamijkooda dib u dejinta haddaba wariyaha v o ed ee dalka kanada xuseen nuur xaaji ayaa arrimahani ka waraystay bashiir xaaji cali oo loo yaqaano jamaal oo madax ka ah hay-ad ka shaqaysa waxbarashada iyo horumarinta reer miyiga oo loo soo gaabiyo s c e r d o oo dalka kanada geysa dadka soo galootiga ah gaar ahaana soomaalida runtii geedi socodkii howlaha hay-adda waxbarashada iyo horumarinta reer miyiga iskerdo madaxda ka ahi aada iyo aad bay u saameeyey sidii cudurkani usoo baxay dhammaan howlihii aanu ka qaban jirnay dalka dibadiisa iyo gudihiisuba way istaageen si lamid ah howlaha adduunka ka socda oo dhan ay hakad u galeen iyadoo loo sababeeyey cudurkan dilaaga ah ee adduunka ku faafay marka saameyn wallaahi aada u ballaaran ayayna u yeelatay arintan cudurkan coronaviruska ee adduunka saameeyey jamaal waxaad ii sheegtay in dad aada usoo saarteen dalkugalka ama viisaha dalkan oo imaan lahaa inay ku xayran yihiin xeryo qaxooti oo ku yaala bariga afrika iyo dalalka qaar ee asia waa sidee xaaladda dadkaasi waa runtaa xuseeno waxaa jira dad badan oo qaxootiya oo fiisayaashii qaarna loo soo saaray qaar sugayey interviewgii oo ku sugnaa magaalooyinka waaweyn sida nairobi adisababa jabuuti cambala south africa iyo ankara iyo sida meelaha kale beriga foge sida bakistan iyo maaragta indonesia iyo malaysia marka dadkaasi dhammaan falaytkooda ay ku imanayeen canada waa la hakiyey fisayaashii loo soo saarayay qaarkood waa la hakiyey caafimaadkay marayeen waa la hakiyey marka duruufaha uu keenay cudurka coronavirusku dartii waxaa dhammaanba gebi ahaanba shaqadii joojiyey hay-adihii facilitatorska ahaa u fududeynaya dadkaas inay documentskoodii iyo waraaqahoodii loo soo saaro socdaalkoodii loo soo maaragtay agaasimo lasoo dhoofiyo la dejiyo inta ay dhoofayaan hodheelo gaara oo iyagana loo loo agaasimo marka dhammaan howlahaasoo dhan hay-adihii qaban jiray sida u n c r ka iyo i o m dee shaqadii iyagana way joojiyeen waxaa kaloo shaqooyinka iyaguna joojiyey safaaradihii ay ku lahaayeen dalalka qaxootiga keena ama xeryaha qaxootiga wakiilada u joogay markaa saamaynta weyn ayay ku yeesheen ee waxaad iga warantaa xaaladda dadka cusub ee dhowaan aad keenteen dalkan ee aad ka caawinayseen ee helista shaqooyinka iyo waxyaabaha kale ee muhiimka u ah maadaama dadka la faray inay ku nagaadaan ee guryahooda sidee buu dadkaasi u saameeyey coronavirus xaalad adag ayay galeen dadkii dhowaan aanu keenay ee halka noogu yimi xaaladaas oo ah dee dadkii isu socodkii iyo qaabilaadii iyo wixiiba way dhammaadeen xafiisyadii dadka laga diiwaan gelin jirin hadday tahay shaqa raadistii hadday tahay iskuuladii wixii oo dhan waa ay istaageen dhammaantood wax dhaqdhaqaaqa iyo wax shaqa oo socdaa ma jiraan nasiib wanaag annagu waxaanu isku daynaa dadkii cusbaa ee markaa yimi in aanu maaragtay talooyinka dibadejinta ku siino maaragtay khadka telefoonka oo aanu sidaa ku hagno oo aanu wacyigelin badan siino gaar ahaan wacyigelin ku saabsan sidii ay uga fogaan lahaayeen cudurkan gurigooda u joogi lahaayeen maadaama dad cusub ay yihiin waxay u baahan yihiin macluumaad dheeri ah oo ka badan kuwa aynu inagu u baahnahay marka waxaanu xoogga saaray dadkii inaanu la tacaalo inuusan ku dhicin oo saameyn cudurkan dilaagii marka waxaanu siinay maaragtay wacyigelin fara badan sidii ay maaragtay gurigooda u joogi lahaayeen sida ay dadka faraha badan meelaha lagu kulma ay uga fogaan lahaayeen sida ay nadaafadooda u laba jabaari lahaayeen u saddex jabaari lahaayeen waxaasoo dhan baanu hadda xooga saaray ugu dambeyntii waxaa jira soomaali aad ku guda jirteen barnaamijyadooda keenista dalkan ilaa iyo hadda ma wadaan arrinkaasi mise way joogsadeen gebi ahaanba xuseenow shaqooyinkai aanu wadnay ama barnaamijyadii dadka ku keeni jiray sanadlaha ahaa way istaageen hadda ma socdaan laba sababood ayaana dib u dhacan keenay waata koowaade waxa weeye sidaad ogtahay sanadkii hore dalkan canada waxaa laga qabtay election electionkaasi markii dowlad markaa waxaa timi dowladdii hore inkastay soo noqotay haddana dowladdu markay soo noqoto waxaa iska dhaca gaabbaa dhaca oo inta ay maaragtay wax lakala bedelayo inta wasiirada la magacaabayo wixii oo dhan baa maaragtay xoogaa iska jiitama taasi waxay u ahayd sabab tan kale iminka iyaduna soo dedejisay in iyadana dib loo hakiyo waa cudurkan coronaviruska oo isna adduunka saameeyey kaasoo laga yaaba inuu saameyn weyn runtii nagu yeesho oo haddeer oo kale bishan lagu jira abril oo kale february twenty eight yay ahayd ilaa bisha maaraj koodeed inta udhexaysa in saamiga dadka aanu keenayn oo kale maaragtay hay-ad walba la siiyo laakiin hadda dibudhacaasaa ku yimi mana garan karno wakhtiga dib loo furi doono kaasi waxa uu ahaa bashiir xaaji cali jamaal oo u warramayay wariyaha v o a dalka kanada xuseen nuur xaaji
aaladda internetka ayaa fududaysay inay ku dhismaan qoysas badan oo soomaaliya kadib markii uu hasaawe ku dhex maray baraha bulshada ee ay dadku adeegsadaan faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa inoo haysaa dhalinyarada guurdoonka ah ayaa sanadahan dambe waxa ay si weyn u isticmaalaan aaladda internetka ee facebooka waxaana ay si joogto ah isu weydaarsadaan haasaawaha iyaga oo ku kala nool gudaha dalka iyo dibaddaba iyadoo arrintani ay meesha ka saartay kulanka xodxodashada oo ay lamaanaha isdoonaya wakhtiyadii hore ay si toos ah isu hor fariisan jireen ama ay taleefan muddo dheer ku wada hadli jireen maxamed dhakuul bayr ayaa sharaxaya sida ay dhallinyaradu uga faa'iidaystaan xiriirka dhinaca facebooka gacan aad u ballaaran bay ka helaan maxaa yeelay qofkii oo afraatagsac mobaylkiisa ama kombyuutarkiisa onlineka ayuu helayaa waxaweye message ahaan buu u dirayaa sawirraduu dhigayaa bay video ama maqlay muuqaalbu isaguna uu la kulmi karaa marka waxaanu leenahay waa waxaweye faa'iido ama waxaweye waxaan leenahay faa'iido aad u soo korrutay oo dhinacaas bulshada dhallinyaradii kala maqnayd sidoo kale iyo kuwii wada joogayba ay ku kulmayaan xiriirka wada sheekaysiga guurka marka ay labada qof heshiis buuxa ku gaaraan inay reer noqdaan ayaa iminka dhallinyarada qaarkooda kala durugsani waxa ay bilaabeen in meherkooda uu si toosa uga dhaco barta internetka iyaga oo maqal iyo muuqaalba si toosa loo adeegsanayo aaladda internetka ee layska arko hadda waxaan ka daalacanayaa oo aad iga yaabisay aanoo la qoslayey gabar ingiriiska joogta oo muqdisho lagu meherinayo iyadoo facebook online loo wada isticmaalayo marka waxaan leenahay facebookii baa gabadhan lagu meherinaya oo meherkeedii uu ka dhacaya iyadoo weliba xataa micnuhu een dhaqaalihii ama meherkii gabadha iyo sooriyadii fiisa kaad iyo loo isticmaalayo xagee ka dhacda arrintaani arrintan waxa weye waxay ka dhacday muqdisho ayaa wadaadadu joogaan iyo wiilku gabadhuna ingiriiska joogtaa marka qaab noocaas oo facebooka baaba lagu meherinayaa odayaasha xataa online beeye gabadhi way arkayaan gabadhi way arkaysaa wiilkii odayaasha waxay su-aalayaan way ka jawaabaysaa marka waxaadba u malaysaa dad qolkooda jira inay yihiin marka waxaan leenahay waa horumar aad u soo kordhay oo ay rabaan in dad badan oo hadda malaayiin qof inay iyaduna tallaabada ay waxaan leenahay tusaale ahaan dhisitaanka waxaan leenahay qoysas badan oo dhismay oo maanta waxa weye degan sida kuwaas oo kale hadda aynu arkayno qaybo badan ayaa jira marka adigu dabcan wakhti kasta waad gashaa qaybtee jeceshaa inaad aad u akhrisato waxaan runtii jeclahay arrimaha bulshada sbeshally marka khaasaan loo eego dadkan xiriirka caalamiga oo xiriirkan jacaylka iyo sidoo kale waxaan leeyahay ilaah aan beerka u dhimana xiriirka dhismayaasha qoysaska oo kale sida qoyskan oo kale halkan ku dhismaayo oo kale inaan wararkooda helo maxamed adigu weli reer ma yeelata ha anigu reer way degan yahay alxamdulilah dabcan arrimahan waa soo martaan u wadaynaya Een, haa waqtigaa laakiin facebook maanan haysan marka waxa weye waa ka hormaray dad badanoo laakiin iga dambeeya aad uga faa'iidaysanaya facebookan oo maanta waxa weeyaan kumanaan kun ku wada xiriiraya nin maxamuud axmed mackoof oo ka mid ah dhallinyarada ku howlan ciladbixinta agabka loo adeegsado internetka ayaa v o eda u sheegay inay saacado dheeri ah ku dareen wakhtiga shaqada kororka hawsha darteed labadii sano ugu dambaysay qofku shaqada koowaad uu kaala hadlayo oo kombyuutarka markuu ku keensado waxa ay tahay waxaan rabaa inaa ii dejisid wakhti limid ah inaa intaa igu shaqaysid aad baan u baahnahay waa inaada ka ilaawin een, ballamaan ku leeyahay waa inaada ka ilaawin facebook installationka aada ka ilaawin uu ii qabanayo waxaa kaleetoo jirta een, teleefanada tan smartphone-ka la yidhaahdo bay noo keenaan saas oo kaleeto suurtagal nooma aha in aanu waq- waxay nugu kaliftay inaan wakhti badan shaqeyno teemka aan shaqeyn jiray oo kaleeto inaan wakhti badan shaqeyno shaqaalihii oo kaleeto inaan kordhino ilaa haddeer waxaa weeye sanadadii ugu dambeysay intaan ku shaqeynin hadda ilaa lix shaqaale ah oo horleh baanu hayrgareynay Ee, waxaan filayaa ee, kastamarka ugu weyn aan leenahay waxaa weeye dadkaas facebooka isticmaala waxaa jirta horta dee dadka kombyuutarada aad uma isticmaalaan waxaa laga yaabaaba isticmaalkiisa inaanu soo aqoon facebook ruuxiisa waa iska xiraa wax su-aalo badan badan buu weydiiyaa waxaa jirta ee, limitation uu gaaro baa jirta waxaa jirta waxyaalo asaga aan boolosi u ahayn markii laga xiro boolosigaas ay dhaafaan qofkii wuxuu iska xiraya uu iska banadgaraynaya waan la xiriirnaa shaqaalaha ee facebook aan la xiriirnaa kabacdi sidaasaan u xalinaa qofka akoonkiisii mar dambe intaan ugu soo celinaa wallahi dhib kaleeto oo aad ugu mu- wax muhiim bay u tahay qofku hadduu waqti badan uu soo isticmaalayo facebook akoonka ku leeyahay dad fara badan buu kula xiriiri jiray dhibaato uga weyn ma jirto inuu ka dhumo ciwaankiisii horeeto uu samaysto mid dhallinyarada qaybtooda ayaa iminka waxa ay fahmeen dhagarta facebooka waxaana bilowga haasaawaha ay isticmaalaan aaladda la yska arko sidaasna waxa ay ku bartaan muuqaalka dhabta ah ee qofka ay la xiriirayaan runtii ma arki kartid qofku dad badan ayaa maaragtay marka ay qofkan kontaktigoodu uu adkaado waxay isticmaalaan inay dhahaan iskaybii usoo wareeg aynu is aragno kadibna barnaamijya noocaas halkaa kasii wada Een, marka qofkii khiyaana hadday ku jirto wuu diidaya inuu isbeeg iskaybii u wareego qaybta muuqaalkarto si life isagoo kula joogo oo kaleeto aaladda internetka iyo teknolojiyada casriga ah ayaa waxaa muuqata in maalinba maalinta ka dambaysa looga guurayo hab cusub oo ka tayo fiican kii hore taasina ay fududaysay in dhallinyaradu ay kaga faa'iidaystaan xiriirka wada sheekaysiga qoysas badanna ay ku dhismaan faadme yaasin jaamac v o a boosaaso
tana dhinacii heesaha waa heesta ceelbuur iyo fannaanka salaad derbi
Thank you. codka salaad maxamed shardi salaadarbi iyo heesta ceelbuur ayaanu kusoo gabagabaynaynaa baahinteennii saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinla socodsiinayay maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah cashi ibraahim dhinaca soo saaristana waxauu ahaa bashiir abikar cabdilaahi intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo This is